galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab arbaca ah lixda bisha maaj sanadka labakunsaaaobanka saacadda afrikada bari oo afartii galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobayotobanka iyo sagaalitobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com iyo sidoo kale efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya oo ku kulmay nairobi kuna heshiiyey dib u soo celinta xidhiirhka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee mugdiga soo kala dhex galay aad iyo aadaan u soo dhoweeyaha wadahadallada dowladda kenya dowladda soomaaliya dhex maray runtii waana wax masaalix fara badan oo iigu jirta gobolka gaar ahaan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya infacti waxaan ba aaminsanaha arrinta badda inaan laga hadlin waxaana aaminsanaha arrinta badda inay maxkamadda heeg taallo taasna halkaas laga warsugi doono waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaan idin haynaa warbixin aynu ku eegayno ammaanka muqdisho xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida magaalada nairobi xarunta dalka kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynayaasha soomaaliya iyo dalka kenya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo huru kenyatta kulankan ayaa waxaa dhexdhexaadi ka ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed sida ay sheegeen dad ku dhowdhow wadahadalka waxa ujeedadiisu ahayd sidii loo xallin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex xoogan soomaaliya kenya ee ku aadan lahaanshiyaha dhulbadeedka sadexagalka ah ee ay labada wadan murankoodu soo kala dhexgalay muddooyinkii ugu dambeeyey laakiin war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobnaa oo keliya soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay labada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo huru kenyatta ay yeesheen wadahadallo mirdhala oo ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wadashaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo bayac mushtarka
dhowr ilo wareed ah ayaa ku warramay in kuuriyada waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka tuuri jirtay gantaallada ee ay burburisay kadib markii ay sidaasi ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne trump kula yeelatay dalka singabore sanadkii tegey ted aid north oo ah mashruuc fadhigiisu yahay washington oo ka shaqeeya arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in sawiro satellitka ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaala goobta tijaabada ee la yidhaahdo tong jang ri oo sidoo kale loo yaqaano soohaah oo dib loo dhisayo intii u dhexaysay lix iyo tobankii februari iyo labadii bishan maaj sidoo kale wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonghab news ayaa sheegtay in sirdoonka dalkaasi ee n i s ay u sheegeen sharci dejiyayaasha in dib u dhiska goobta ay socoto xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee c s i s ayaa sidoo kale go'aamisay in kuuriyada waqooyi ay waddo dib u dhis deg dega
qareenkii madaxweynaha mareykanka donald trump michael cohen ayaa maanta u soo laabanaya kongareeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee kongareeska oo ka mid a guddi oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaan cusub oo lagu sameynayo maamulka trump cohen ayaa saddex jeer tegay aqalka kongareeska toddobaadkii dhowaa isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka labada gole ee kongareeska kulan ay albaabada u xirnaayeen iyo kulan kale oo su-aalo lagu weydiinayay kaas oo trump uu ugu yeeray nin qaa'ina inuu yahay oo amar ku siiyey inuu daboolo sida uu yidhi xiriirka la dhexeeyey laba dumar ah iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee ruushka madaxda labada guddi hoosaad ee kongareeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajir ah oo ay shalay aqalka cad kaga codsanayeen diiwaanka xiriir walna oo uu trump la yeeshay waa diiwaanka xiriir walba uu trump la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin isagoo markaasi muujiyey walaac ay ka qabaan eedaha sheegaya in trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi boqolaal caruur ah oo ay da-doodu tahay afar iyo toban jir ayaa la xiray la jirdilay oo ay xabsi ku hayeen mas-uuliyiinta ciraaq iyo kurdiyiinta iyada oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxda i s siday hay-adda human rights watch ku sheegtay warbixin cusub warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sanadkii ay ciraaq iyo dowlad goboleedka kurdida ay haysteen ilaa iyo kun iyo shan boqol oo caruur ah oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish bishii nofembar ee sanadkii ayay hay-adda human rights watch waxa ay sheegtay in ay waraysi la yeelatay qof oo hadda amaba mar hore loo soo eedeeyey oo ay da-doodu u dhexaysay ilaa iyo kuwaas oo lagu soo oogay amaba lagu xukumay in ay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka kurdistan ee loo soo gaabiyo k r g oo ay ku jiraan lagu hayay magaalada irbil oo ah caasimada kurdishka human rights watch waxa ay sheegtay inay wareysatay dhowr wiil oo dhallinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyey in ay la shaqaynayaan argagixisada mid ayaa sheegay in la xiray iyadaoo lagu eedeeyey inuu ka shaqaynayay makhaayad ku taala mosul oo ay dhacday in uu u adeego xubno ka tirsan kooxda daacish waxaana uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay isis qoratay si ay lacag u siiyaan shaqaalaha makhaayadda
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a magaalada muqdisho waxaa ku soo noqnoqonayay qaraxyada iyo dilalka waxaana bulshadu ay ku jahureertay sababta weli aan wax looga qaban ammaanka magaalada oo ay joogaan kumanaan ciidamo biliis ah nabad sugid iyo milatari iyo weliba ciidamo kale oo shisheeya haddaba wararkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay magaalada muqdishona kasoo dirtay seynab abuukar maxamed weerarada qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee muqdisho ka dhac waa kuwo soo noqnoqda dowladda ayaa xirta inta badan wadooyinka muqdisho iyada oo ciidamo fara badan la tababaray kuwo horena ay jireen haddana qaraxyada ayaa weli kasii socda magaalada dad badan ayaa isweydiinaya waxa sahlay in meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay wax ka dhacaan cabdicasiis muuse maxamed oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa v o a ugu waramay sababaha soo celceliyey qaraxyada muqdisho waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa maxaa yeelay mar walba oo la yidhaahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa halkan baa laga yacni mas ma suurowdo in lagu guulaysto oo sida ay tahay hawshu haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u lihi aanay hawshaa gacanta ku hayn wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga muqdisho ma ah dhibaataduna way soconaysaa axmed cabdi cali oo xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka hirshabeelle sidoo kalena ah mudane baarlamaankaasi ka tirsan ayaa rumaysan in aanay jirin isku xirnaan hay-adaha amniga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada taana ay adkaynayso in la gaaro bartilmaameedkii la rabay waxaad moodaa baahida ugu weyn ee hadda soomaaliya ka jirta waa amniga amni haddii aan la helin horumar lama heli karo dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni guud ahaan gobolada kale oo dhan ah waxaa moodaa inuu amniga daciifay waxaan u sababa ah wax isku xidhnaan ma jirto oo dhanka amniga ah wax wada shaqayna oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaaniibta taasaa adkaynaysa in amnigu suurtagalo sababta lama gaari karo wax haddaan wada socon ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan baanay ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqayna aanay jirin taasina amniga xumadii ay sii kordhisay waxaana ka mas-uula dowladda dhexe
inkastoo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan amniga magaalada muqdisho ayaa haddana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa lagu dilay magaalada dad fara badan oo isugu jira mudane baarlamaan askar qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaanka iyo dad u shaqaynayay hay-adaha dowladda axmed cabdi cali ayaa sheegay in dowladda ay amniga muqdisho ka gaabisay gobolka banaadir madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xidhan magaalada muqdisho toddobiy tobanka degmo ee gobolka banaadir inuu jidadka ka xidhan uu furi doono dad gaabanna al-shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furee maalin kasta waxaa lasii xidhaa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari lahaa hadday culimo noqoto waxaa lagu dilaa magaalada muqdisho taas xukuumadda waxaad moodaaba magaaladii ay saldhig u hayd xarunta caasimadda ay amnigeedii suga kar la-dee sababta wax qorsho a ma leh qorsho hadda muuqda amba oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyey ma jiro maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan la soo maray haddana ay meel wanaagsan wax marayaan ciidamaduna ay wadaan dadaalo amniga lagu xaqiijinayo waxaynu nahay waddan burburay wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xallin karo ama loo cafjari karo ma aysan ahayn dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyeed oo ay aada uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxbaa la xalinayay tallaabo tallaabay u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhexeen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayaan argagixisadu aysan ka jirin maraykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa maalinbana waxbay xalinaysaa amnigu hadda waa fiican yahay boqolkiiba siddeetan labaatanka hadhayna waxaan aad ugu rajo weynahay in boqolkiiba boqol la xallin doono rofeor maxamed axmed maxamuud ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad saaran dowladda iyo shacabka loona baahan yahay in la iska kaashado walow dad badan ay aaminsan yihiin in dowladda looga baahan yahay in iyadu ay keento istaraatiijiyad iyo kalsooni ay bulshada kula shaqayn karaan xilka dowladnimo madaxduu saaran yahay madaxdu laakiinse waa inay shacabku la shaqeeyaan dowladdu markii loo baahdo dadka ficilka samaynaya marka lasoo sheego tallaabay qaadaysaa oo heegan waad ogtihiin habeen iyo maalin inay ciidanka booliska soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oon u dhammaystirnayn xuquuqdoodii iyadoon loo dhammaystirnayn habeen iyo maalin usoo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya shacabku waxa weeye soo sheegis baa laga rabaa shacabkii hadday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan dee dowladdu ma qaban karaan waxba waxa weeye in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmowda jir bay wax ku gooyaan haddaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee haatan ka jira magaalada waa kan mar kale cabdicasiis muuse oo arintaani faahfaahin ka bixinaya waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khimrad u leh si wax looga qabto amni darada jirta oo saraakiisha loo dirayo amniga waa inay yihiin dad khimrad u leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filanah in la siiyo cid taqaana amnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo amniga muqdisho si kastoo ay tahay ciidamo boolis ah oo si gaar ah amniga muqdisho loogu talagalay ayaa howlgallo kala duwan ka wada magaalada ciidamada amniga ayaa qabtay maalmo ka hor rag la sheegay in ay qorsheynayeen in ay dilal ka geystaan magaalada hase ahaatee howlgallada socda ma baajin weerarada waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee khamiistii ka dhacay wadada makaal mukarama magaalada muqdisho uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hoteelo goobo ganacsi iyo dhismayaal kale saynab abukar maxamed v o a muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay saynab abuukar oo warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo dirtay haddaba markaay qaraxyadu ka dhacaan magaalada muqdisho waxaa aad u adag in dadku ay helaan gurmad degdega waxaana culeyska ugu badan la kulma gaadiidka tirada yar ee gurmadka ah ee magaalada muqdisho yaala doctor cabdulqaadir xaaji aadan waa madaxa amiin ambalas ee magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in ay dhibaatada ugu weyn ku qabaan sidii ay ku gaari lahaayeen goobaha ay mashaqadu ka dhacdo amaba dadka dhibaataysan ee soo waca wariyaha v o da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay
runtii howlahan hadda muqdisho kaliya kama wadne annaga ujeedkeenu waa inaanu gaarno soomaaliya oo idil gobol degmo iyo tuulo gurmadka adeega deg dega ay runtii muhiimad weyn ayuu u leeyahay maadaama mar haddayba dhaceen qaraxii ama dhibaatadii hadday dhacday waxay u baahan tahay haddana ka dabatag oo dadkii in la badbaadshay ayay u baahan yihiin innaga fourteen octoobar markii ay dhacday twenty seventeenkii wax badanaan ka baran casharo badanaan ka barannay waan u jeedinay cid kasta oo oo wax ka qaban kartay in wax laga qabtana runtii ay mudneed si kastaba ha ahaatee qaraxan hadda ku xigay habeenowta dhacay jimcadii twenty eighteenkii labaatan sideedii bishan februayo wuxuu ahay qaraxii awood ahaan markii loo fiirsho fourteen octoobar ma gaarsiisneen laakiin khasaaraha yimid kama yareen hantiyadeed oo guryaha ku dumay markii la fiirsho kaas kama yareen laakiin dadka dhimashadu waa ka yareed dhaawacooduna waa ka yaraa marka runtii waxay u baahan tahay weli in cashar rab badan laga bartay u baahan tahay daatadii waa haynaa laakiin waxay u baahan tahay ciddii ka faa'iidaysa lahayd
waxaa ugu weyn oo ay tahay in la barto marka gurmadka laga hadlayo sidaad kusoo gaarteen sideed iyo labaatankii weerarkii ahaa sidee bay idinkugu sahlanaatay culayska intee buu la ekaa
rumahaantii markii ay qaruux uu dhacay iyo marka aynu nimid waxaa u dhowe u dhexaysay almost shan daqiiqa ayaa u dhexaysay waayo degmada ay wax ka dhaceen iyo meesha aan deganeyn waa isku dhoweyd waa number one laakiin dadku waxay u dhimanayaan waa gurmad la-aan intooda badan gurmadku waa muhiim mar hadduu qof wali qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay qofku isbitaal ka horgaaro oo dhiig joojin iyo dhakhtar ka hor helo ayuu uga uga nasiib badan yahay nolosha laakiin haddii aan la helin gurmadkii loo baahnaay wakhtigiisii aan la helin waxa weeye meesha khasaaruhu waa badanaya dhimashaduna way badan doontaa
waxyaabahaad ka barateen gurmad la-aanta sababay dhimashada waxaa ka mid ahay sheekada unugyar oo todoba bil jiraha see idiin soo gaartay
yarkan todoba toddoba bilood jirka ah munasar maxamed waxay runtiina soo waceen dadkaas isagoo nool oo markii meesha ay ku duntay ayayna soo waceen xarunteena soo waceen anigay shaksiyan telefoonkayga soo waceen aniga ayaa la hadlay waa ii sheegeen meesha ay ku jiraan laakiin waan u sheegnay inaan soo gaarayno kolkaynu u sheegnay intaa aan soo dhaqaajinnay waxaa dhacday in yacni ciidamadii amniga waddada ay u xireed way xireen ayagu runta shaqay hayeen wayna ku mahadsan yihiin nooma suurtageli marka inaan cunugaas badbaadino iyadoo waddadii ay xireen awgeed laakiin waxay ku habboonaa lahayd in ciidamada waddada xiray
intaana u gudbin qoyska markay ku soo waceen ama qofka ku soo wacay kumuu ahaa muxuu kuu sheegay nin dhallinyaro ayaa isoo wacay oo ii sheegay ugu yidhi meeshaan reer baa kaga dumay ku dumay guri cunug yar baa ku jira haween baa ku jira ma caawin kartiin waxaan u sheegay haa waan caawin asaguma gudaha ku jiro banaanka joogo ninkaas banaanku jooga banaanku joogay marka wuxuu yidhi wayna nala hadlayaan taa reerka weli way nool yihiin marka waan u sheegnay inaan caawin karno isku dayna inaan caawinno laakiin nasiib daro waddadii way xireen amni iyadoo la sugayo awgeed ku ceebeen mayno ku dhaliili mayno laakiin waxay ku habbooneed ciidamada amniga sugaayo in ay qayb caafimaad ay ku darsadaanoo waxay wax ku badbaadi lahaayeen inay haystaan sida ku habboon bay ahayd laakiin haddii la waayana oo ayaga ayna markaa wadanin dadkii kale wax badbaadinaya inay inta baaraan ogaadaan inaysan waxba dhiba aysan wadinin ay markaa u ogolaadaan meesha goormuu dhintay oo munasar ugu dambeyn gariisa la ogaaday munasar waxaa la ogaaday laba maalmood ka bacdi ayaa la ogaaday inuu dhintay meeshii ay yacni qoyskii ay sabri diideen oo meeshii la faagay la qoday laba maalmood ka bacdi ayaa lasoo saaray waxyaalaha aanu la anoo aniga aan jeediyey fourteen october waxaa ka mid ahayd in la helo waxa rescue team wax la yidhaahdo oo qalab leh tababar leh oo yacni lagu ogaado hadduu xitaa dhul ama guri oo qof ku dumo meeshaan ma qof baa ku jira qalab kuu sheega ayaa jira lacag badan ma joogo waxay u baahan tahay just in in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqanya wuxuu kuu sheegaa qalabkaas meeshaan in qof ku jiro wuxuu kuu sheegaa qofkaas inta mitiro kuu jiro wuxuu kuu sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhintay kuu sheegaa waxaa haddana kaleto u baahanaa qalabkii markaas meesha lagu xaaqi lahaa ma ahan in aan katarabiil inta la qaato ama gareyder la qaato lagu xaaqo oo wixii lagu jarjara ma aha muhiimadu taa ma aha si loo badbaadiso wax meesha ku jira waa in la hela qalab lagu qaadqaado qalabkan iyo dadkii tababarkeeda lahaa madaxweynaha la kulanteen maxaa ugu muhiimsan oo idin sheegay madaxweynuhu runtii wuu noo mahad celiyey waana rajaynayaa in ay mahadcelintiisu ka duwanaa doonto tii dadweynuhu noo mahad celinayeen ama dadka shacabka noo mahad celinayeen waayo annaga madaxweynaha waxaynu kala hadalnay waxa xaqiiqadan ahaya dadka waxaa layidhaha ninna suulkaa la tusaa ninna sarartaa la tusaa yacni madaxweynaha waxaan tusnay dhibaatada jitriga eena haysata gaadiidkaas baahida weyn loo qabo labaatan ambulance oo aan lahayn meel lagu xanaaneeyo xarun ay ka duulaan xarun shaqaalaha lagu tababaro xarun shaqaaluhu ay seexdaan meel shifta lagu galo aan lahayn runtii dhibaato ay nagu tahay maamul kasta ama heer madaxweyne ha ahaato ama maamul gobol ha ahaado waxaynu kala hadlaynay adeegan inuu u baahan yahay gacanta dowladeed oo ugu yaraan xarun inayna siiyaan ah marka madaxweynuhu runtii wuu garaabsaday wuuna nooga mahad celiyay shaqada aanu haynay wuuna noo sheegay inuu shaqadeenna ama dhibaatada aan sheeganayno inuu wax ka qaban doono haddii ilaha idmo
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir xaaji aadan oo ah madaxa amiin ambalas ee magaalada muqdisho waxa uu muqdisho ugu waramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal sida aad wararkaba ku maqlayseen magaalada nairobi xarunta dalka kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhigiisa dalka kenya uhuru kenyatta kulanka ayaa waxaa dhexdhexaadii ka ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed sida ay sheegayaan dad ku dhowdhow wadahadalka waxa uu ujeedadiisu ay ahayd sidii loo xalin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex ogan soomaaliya iyo kenya ee ka dhashay muranka dhulbadeedka ee labada wadan soo kale dhex galay laakiin war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobnaa oo keliya soo celinta xiriirka labiyadu diblomaasiyadeed qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan haddaba magaalada nairobi ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka maanta dhacay waxaana wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere uu mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah soomaalida magaalada nairobi joogta ilaa iyo horaantii bisha aynu ka soo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda soomaaliya iyo kenya waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragti duwanaayeen madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha waddanka kenya ayaa ka wada hadlaya bal arrimaha xiriirka labada wadan maanta dadweynaha ayaan la dhex qaaday mikrofoonka ee walaal magacaaga iyo meeshaad joogto waxaa la yidhahdaa xasan axmed walaal waxaan ku noolahay nairobi see u aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha kenya wallaahi arrintaas ayaantaannan bay soo jiitamaysay laakiinse waxay fiicneed arrinta in wadahadal iyo wax kasta lagu dhammeeyo arrin fiican waaye inta waddan kastiga wadammada darisaa la yahay wadammada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya marka waa in wax kastoo wadahadal lagu dhammeeyo inkastoo hadda badda soomaaliya aysan gelin wadahadal iyo wadaxaajood marka waa arrin fiican waa labada wadan isku soo dhaweynaysaa marka oo xiriirkii in laisku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa soo dhaweynaynaa walaal magacaaga iyo meeshaad joogto cabdi xuseen maxaa joogaa nairobi see u aragtaa arrintan wadahadallada hadda geeska afrika ka socota iyo arrimihii weliba khilaafka badda soomaaliya runtii wallaahi waa faraxsanahay weliba ra-iisul wasaaraha oo etoobiya imaaday asagana taxdiray oo dhex galay maxay tusaysaa east african inaan walaalnahay oo regional empowerment inay dhici doonto runtii badii arrintii baddii heshiis ma gasho badda waa leenahay marka sovereigntigana waa muhiim inoo tahay aad iyo aad marka waa maxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxmato diplomacyna soo noqoto because wadamo walaalaan nahay aad baad umahadsanta magacaaga iyo meeshaad joogto magaca kaleesh yuusuf iska dhe aragta arintan hadda kenya iyo soomaaliya iyo ra-isul wasaarihii etoobiya uu joogo khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda wadahadaladani maxay kula muuqdaan wadahadal waxay ila muuqdaan wax wanaagsan ina ka soo bixi doonaan saasay ila muuqataa waxyaabaha kasoo waxyaalaha ka soo bixi waxaa ka mid ah in soomaaliya mowqif wanaagsan ay ka istaagta xawladaha badda ee kenya ay degdegtay ay ku degdegtay wararka ay sheegtay iyo qaadashitaan ay qaadatay diblomaasiyadda haddana imaashaha wanaag baan u arka inuu ka soo bixi doono insha allah
walaal magacaaga iyo meeshaad joogta adiga walaal magacaaga magacayga khaliif axmed gowe baa la yidhaha se u aragtaa wadahadalladan ee dowladda soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya hadda dhexdhexaadinaysa ee khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda waxyaabaha soo kala dhexgalay in shirkani wax ka qaban kariyo in kale aad iyo aadaan u soo dhaweeyaha wadahadallada dowladda kenya dowladda soomaaliya dhex maray runtii waana wax masaalix fara badan oo igu jirta gobolka gaar ahaan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya infacti waxaan ba aaminsanaha arrinta badda inaan laga hadlin waxaana aaminsanaha arrinta badda inay maxkamadda heeg taallo taasna halkaas laga warsugi doono laakiin wax inta aan la socday in dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya wadahadalladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo isu socodka bulshada la hagaajiyo ganacsiga la hagaajiyo isdhexgalka la hagaajiyo kenya iyo soomaaliyana siday ahaayeen ay ku soo noqdaan infacti taasna waa mid aan doonayno dadka soomaaliyeedna way doonayaan dadka kenyaankaahuna way doonayan waana masaalix labada wadantooda iyo meeshaad joogto waa axmed maxamed shire oo jooga nairobi se u aragtaa ee shirkan iyo wadahadalladan ka socda nairobi dowladda kenya soomaaliya etoobiya iyadoo ka dhalatay buuqii bishii lasoo dhaafay xuduudda soomaaliya gaar ahaan badda anigu hadda xiriirkan oo soo noqday oo labada madaxweyne soo celiyeen aad iyo aad u soo dhaweyna maxaa yeelay maslaxadaa ku jirta iyadoon laga hadlin arrintii la isku haystay oo baddii haddii xiriirkii soo noqday oo si nabada ku soo noqday arrinta aad u soo dhaweyna arrintii baddana maxkamaddii loo dhiibay u taalla ka warsugeyna
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi oo fikradooda ka dhiibanayay kulanka dhex maray uhuru kenyaata iyo maxamed cabdulaahi farmaajo halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a caasha maxaa noo xiga waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan galabta ugu talagalnay shuba hadda ah waxaa ku luuqeynaysa fanaanada maryan mursal ciise
dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala shubaxda waya aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya shubaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala hayahdaa sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto shubaxda sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine cirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala shubaxda dhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala shubax
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeedinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa lixda bisha maaj sanadka idaacadda waxaa daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo caashi ibraahim waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijka dhaqanka iyo hidaha sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
magaalada nairobi xarunta dalka kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo uhuru kenyatta kulanka waxaa dhexdhexaadii ka ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed sida ay sheegayaan dad ku dhowdhow wadahadalka waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii loo xalin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex xoogan soomaaliya iyo kenya ee ku aadan lahaanshiya dhulbadeedka saddex xagalka ah ee labada wadan ay muddooyinkii ugu dambeeyey murankooda soo kala dhexgalay laakiin warar ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobna oo keliya soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed warar ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay labada madaxweyne ay wadahadalkoodaasi ku yeesheen in uu noqday mid miro dhal ah oo ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo bayac mushtarka
dhowr ilawareed ayaa ku waramaya in kuuriyada waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mida goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ee ay burburisay kadib markii ay sidaasi ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne trump kula yeelatay dalka singabur sanadkii tegey sideed iyo soddon td north ama soddon iyo sideed waqooyi oo ah mashruuc fadhigiisu yahay washington oo ka shaqeeya arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in sawiro satellite ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaala goobta tijaabada ee layidhaahdo tong jangri oo sidoo kale loo yaqaano soha oo dib loo dhisayo intii u dhexaysay lix iyo tobankii bisha februari iyo sidoo kale labada bisha maaj sidoo kale wakaalada wararka ee kuuriyada koofureed ee yong hab news ayaa sheegtay in sirdoonka dalkaasi n i s ay u sheegeen sharci dejiyaasha in dib u dhiska goobta ay socoto
qareenkii madaxweynaha mareykanka donald trump ee michael cohen ayaa maanta usoo laabanaya kongareeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee kongareeska oo ka mid a dhowr guddi oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga kuwaasoo toddobaadkan bilaabaya baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka trump cohen ayaa saddex jeer tegay aqalka kongareeska toddobaadkii dhowaa isagoo la hadlayey guddiyada sirdoonka labada gole ee kongareeska kulan ay albaabada u xirnaayeen iyo kulankii kale ee su-aalaha lagu weydiinayay kaasoo uu trump uu ugu yeeray inuu yahay nin qaayan ah oo amarna ku siiyey inuu daboolo xiriir kala dhexeeya laba hablood iyo weliba xiriirkiisa ganacsi ee ruushka madaxda labada guddi hoosaad ee kongareeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajir ah oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka xiriir walba oo uu trump la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaad markana kusoo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey waryaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonnahay muddooyinkan waxaa soo kordhayay kufsiga iyo tacadiyada lagula kaco hablaha soomaaliyeed waxaana tii ugu dambeysay loo geystay caaisho oo ahayd gabar laba iyo toban jira oo ku dhaqnayd magaalada gaalkacyo taasoo la isugu daray kufsi iyo dil haddaba sidee lagu xakamayn karaa kufsiga loo geysanayo hablaha soomaaliyeed yayse saaran tahay mas-uuliyadda ku aadan in arrintaasi wax laga qabto waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya madiine maxamed warsame goonyare oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka iyo canab xasan cabdulaahi oo ah xoghaynta xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaysa madiine goonyare waxaan u arkaa arintaas kufsiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taasoon ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakamaynayso haweenweynaha kaalin weynay ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas maarata inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeystaan cid allaale ciddii gabar kufsatay ee tillaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan culamaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kastoo dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooye waa qaali adduunkana ayadaa dhashay haye canab waxaan dhihi lahaa aniga ka ah- kacanab ahaan ee, arrintan waxay xooga saaraysaa ee qusaysaa dowladda federaalk soomaaliya sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowlad u ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ee, ka- ay ka taxadirto tacadiyada loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed waayo gabdhihii ee, waa lafdhabartii ee, dalka waa maxay ahaydii horumarkii dadka waa ayagii haddaan ee, awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar xataa dowladda ee, howlaha ay qabanayso ma ahaan doonto mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin howsha ay qabanayaan Ee, waxaan taas ku sababeynayaa ee, waxaa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortegaya ee, xadgudubka loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed Ee, waxaan markhaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la faraxumeeyo meel walba oo ay joogaan kaamamka ee, gobolada waxaa hadda ugu xanuun badnayd oo ugu dambeysay gabadhii yareed ee caaisha ee labayo toban jirka ahayd ee loo geystay kufsiga iyo dilka foolxumada badan taasna wax ka hortag ah hadaa haddii loo samayn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan usoo jeedinayaa awoodda ayadaa iskale maanta ilaahay ka sokow dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqayn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil soomaaliyeed haweysto gabar soomaaliyeed inuu ku xadgudbo madiina waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaa-udiinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortegi karaan Ee, waxaa loo baahan yahay ee, qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacahayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaan ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaanna mar walbo xal baan raadinaynaa hay dhahaan xalkaas annaga looma baahno mar haddii kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha soomaaliyeed ee la faraxumeeyey dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay samaynhayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga ee mataqaanaa loo joojin lahaa waxaa loo joojin karaa haddii wiilashii wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadiina wiilkeedii gabadheeda xakamayso og tahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ee iskaga dhiibaan sharciga odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldanya marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxo raadiyaan arrinta maslaxo ma taagno agshinka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray wa- oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama maga xumo usoo dhacday oo adduunka qurux ku- oo ku noolaanayn sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan canab sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu Ee, marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan sharci adagna ay ka soo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa in lasoo saara keliya ma aha midda labaad waa inay siminaaro u sameeyaan dhalinyarada ay uga hadlayaan in gabarh soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto waayo waa walaashood waa hooyadood waa way dhaleen way la dhalatay inay dhibaatadaasoo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyay berri walaashiis lagu samayn karo inay siminaaro ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay soomaali ku nooshahay in siminaaradaas laga bixiyo midaasay uga hortagi kartaa ee, waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaara gabadha soomaaliyeed leedahay marka intaasaan dowladda aniga aan isleeyahay way uga hortagi kartaa keliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo Ee, waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan ku- oo aan ku adkaynayaa inay xafi- ee, gobol walba deegaan walba ay degto soomaalida inay ka furaan xafiis ee, looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo Ee, maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhammaadba lahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa hadduu ilaa yidhaahdo gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabanaysaa ma jirto dowladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato haddaysan dowladda garab ka helin waxba ma qaban karto dowladdu waa in- waxay ku qasban tahay ay dowlad noogu tahay ay noo maxay ahayd maamushaa oo annagana aan ku taageerna inay ayagana garabna siiyaan haddaysan garabna siin karin dowlad nooma noqon karto dowlad waxay noogu noqon kartaa inay garabkeenna taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa weliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib dambe u dhicin waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay maxaase haddii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino Ee, runtii haddaan annagu nahay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaa noogu jira qorshaheenna inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirahayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin taa- eh, maxaan ku leeyahay issue ah oo tacadiyada way badan yihiine tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar soomaaliyeed loo geysto Ee, ururka haweenka qaranka soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynhayaa ho- a- arrimaha looga doodahayo siminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna la- eh, go-aan cad laga soo saaro ayadoo lu- gacnaha la is haysto eh, waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culamaa udiinkii iyo dhallinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay taas oo maanta aan annaga sideedda maarsa nooga soo aaday oon u faystayn karin annagoo mar kasta xasuusanayno caaisha waa la kufsaday keliya maahe waa la jirdilay waa la jarjaray marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa raggii caash- caaisha saa u galay geedkana la geeyaa canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tallaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dowladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago Ee, waxaa looga baahan yahay sharcigii horta si degdega inay kusoo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa Ee, baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa ku jira gabdho soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhiidhila yihiin maxaa dhacay miyaysan gabar ahayn miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan oo ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awoodooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arrintaas wax laga qabto hadduu ilaa yidhaahdo dowladdana waa inay sharcigaas si degdega kusoo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay howshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed annagana ka urur ka urur haween qaran ahaan anigoo u hadlaaya ee xafiiska gobolada ee gobolada mar walba annaga waan la xiriirnaa waan ognahay ee waxaan ku leenahay ee ururaha haween qaranaa gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin howlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana furaynaa waana u diyaarsannahay dowladda dhankeedana inta aan ka codsannay oo ah inay sharci sameeyaan oo weliba codsi keliya ma ahan ee qasab ku tahay inay inay sharcigaas soo saaraan annagana aan ku dhaqanno intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen madiine maxamed warsame goonyare iyo canab xasan cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoystaad buu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaad idaacaddeenna caawa ku dhegeysan doontaan warbixinta ku saabsan kulanka magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo dowladda soomaaliyana sheegtay in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dalka kenya inagoo markaa hadda wakhtiga inhaya darteed iyo warbixintaasi oo aan goordhowey diyaar noqonin hayeeshee idaacaddeena fiidka ayaad ku dhegeysan doontaan hayeeshee markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidan kala dhegeystaan axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal nin weyne wadkiis waa yaqaan waa mahmaah soomaaliyeed oo ina baraysa in waayeelku uu garan karo cudurka markaas hayaa inuu yahay kii uu u dhiman lahaa ujeeddada tooska ah ee mahmaahdu waa sida ah hase ahaatee waxaa jirta sabab hadday timaaddo ay cid waliba garan karto ha dhowaata hase dheeraatee in geeridu ay kaabiga tahay taasoo ah gabowga waa da'du markay hore u badato ee uu qofku is-uruuriyo dhaqdhaqaaqiisu uu soo koobmo dabadeedna uu guri ku meer ku dambeeyo waxyaalaha loo wada siman yahay ee degaanka iyo bulshada ka sokow waa marka sida joogtada ah uu aayaha qoyskiisa uga walwalo ee kolkuu dhinaca dhulka dhigaba uu su'aalaha badan iska weydiiyo talow gadaashaa maxaa dhici doona xoolaha aad ka tegi doonto wiilashaadu sidee bay ka yeeli doonaan sidee bay u maamuli doonaan masaamiga ayay ku dhifan doonaanoo way dhaxlan doonaan mase siday hadda yihiin bay isugu jiri doonaan gabdhahaaga gashaantimaha ahi maxay mudan doonaan gaar ahaan hebli xaggee bay ku dambayn doontaa carruurtu guud ahaan ma waxay noqon doonaan qaar isgarabsado oo dhibaatooyinka nolosha wadajir u maareeya mase markaad iilato ayaa isugu dambaysa oo way kala dhaqaaqi doonaan inkastoo aanu wax badan ka qaban karin haddana tobannaan su'aalood oo caynkaasa ayaa maanka iyo maskaxda qofka gabooba ku soo noqnoqda ilaa uu ka godgalana kama nasto si kastaba ha ahaatee markaas oo kale waayeelku wuu dardaarma ha lagu dhaqmo ama ha laga dhaga adeygee inta uu weli ifka joogo dardaaranka waa laga dhagaystaa geeridiisa kadibna wuxun baa laga xusuustaa maxaa haddaba laga hayaa odayadii hore ee soomaalidu wixii ay ku dardaarmeen jawaabtu waxay tahay wax yar koodii tiraab ku dardaarmay isaga warkiisa daa waa la iska iloobay hase ahaatee waxaa jira qaar maanseyahanadii hore ka mid ah oo geeridoodii ka hor wixii ay ku dardaarmeen maase ku waariyey dabadeedna ay wax ka badbaadeen taasna aan ku tusaaleeyo gabyaa magaciisa warsamadeedaya lagu sheegayoo tix gaaban oo dardaaranayay ay naga soo gaadhay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa isaga oo markaa da-ah waxaa soo hormartay inan uu dhalay oo kaaha la odhan jiray waxay ahayd inan inta xilligii gashaantinimada fooda gelisay ay dhallinyaradu ku dul wareegayso kolkaas buu istusay inaanu gaari doonin waaga lasoo dooni doono dharaarta inta laga yarad bixiyo lana mehersado reerka lagala tegi doono sidaa darteedna cidda ay gelayso iyo ninka ay ooridiisa noqon doonto aanu tala ku yeelan doonin suu wuxuu is yidhi oo maalintaas wixii aad kula talin lahayd maad haddaba u hormarisid welibana gabay ugu sheegtid maalintii xigtay ayuu u yeedhay oo inta agtiisa soo fadhiisiiyey wuxuu maqashiiyey tix dardaarana oo marka hore gabowgii hayay uu ararteeda kaga cabanayo marka xigana uu iyada ku dareensiinayo in rag badan oo gayaankeeda ay hubaal tahay in kol aan dheerayn ay kulmi doonaan sidaas awgeedna ay taladiisa u baahan tahay wuxuu yidhi kaahay kacaantaye haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortoodna axdo kollay waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan kici waa gaboobay haya oo kuudud baana haye kacad madaxa timihii baftada carabtu keenaanee kaabiga wad baa igu haya iyo shaygii kululaayee kodadan u saarahay qabriga lay kaxayn rabo ee aan kula ballamo waa intoo layga kaa wado intaa hadduu yidhi ayuu u raaciyey waalidka iyo walaalaha oo ay la tashataa inay laga maarmaan tahay maxaa yeelay wanaaggeeda mooye kollay laga fili maayo tale ay eeddo inay u horseedaan sidaa daraaddeed buu ku boorinayaa maalinta ay guur maagto inaysan keligeed go'aan ka gaadhine ay u tala badsato ugu dambaystana wuxuu dardaarankiisa ku soo gabagabaynayaa rag iyo dumar dhammaan warasada uu ifka kaga tegi doonaa inay isku duubnaadaan mid walibana uu kan kala kaabo wuxuu yidhi kohan maysid tala waalid iyo kii dadkuu xiga ee waxay kula rabaan inaad khalqiga ugu korraysaaye oo ay kunkuunyaan hablaha qaar kufkaa ahi hadday isgaarahadaan khayrka waad kala tegaysaane kalgacayl hadday kuu qabaan kaalmo waad heliye kasha maalintaad gelisa guur keliha xaajoone kurtiin wada tashada waa iyaga waxa ku kaabaya guud ahaan sidaas bay geeridooda ka hor raggii hore carruurtooda ula dardaarmi jireen hase ahaatee dhowaan ayaa waxaa soo gaadhay tix iyaduna dardaarana asii aan taa hore lamid ahayne ka duwan waxaa tiriyey gabyaa dadkii ximan degi jiray ka mid ahaa oo dablad sagaare eri la odhan jiray hilaaddana qaybihii dambe ee qarnigii sagaal iyo tobnaad soo gaaray dablad markuu gaboobay oo nin weyne wadkiisu waa yaqaane uu hubsaday in isaga iyo dunida ay kol dhow isugu dambayso ayuu la dardaarmay laba ninoo dadkii uu dhalay ka mid ahaa waa cali iyo cilmiye inta ay naftu weli ku jirto inaan la xoorini ay dar yeelaan ayuu labada wiil kula dardaarmayaa oo muxuu ku keenay wuxuu u soo joogay laba oday oo la kala odhan jiray diini cuuke iyo kelli oo markay tabar dhigeen raggii ay dhaleen ay cidla ciirsila kaga dhaqaaqeen dabadeedna caatadoodii uu dugaaggu ku humsiyey gabagabada wuxuu wiilasha ku beer laxawsanayaa inay xusuustaan kana abaal gudaan abaarihii ba'naa ee lasoo maray siduu badbaadadooda ugu soo burburay ee sabanxumaagii lagu hoobtay uu ugala soo dhex baxay wuxuu yidhi ninbaa mawdku goortuu cuskado curadki qaataaye ninna cidhaha oo guuray baa laga carraabaa ninbaa timiro cawdsanahayii cawraroo kale eh ninna coon la nacay baa rabigi ku itibaaraa ninbaa ariguu ciiddaas yahay iyo sida camuuddaase ninna toban cadha leh yuu ilaah uga dhigaacoode cali iyo cilmow waxaa tihiin curadadaydii abaar cadhaytay baan idin korsaday canug ahaantii iyo tabtii diini cuuke iyo kelli baan ka cindi haystaay waan carari doonaa haddaan cududda leehayna cimrigiinna inaad laysataan idinka oo coodi leh waryaan cidhidda lay dhigin ninkaas caariyaan ahaye dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali daaja ayaana la socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka mustafa idriis iyo heesta kaalay
heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Powell.